galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa galab arbaca ah bisha abril waa sagaal iyo toban sanadka laba kun toddoba iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegaystayaal ka mida baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood ka yeeshay heshiiskii imaaraadka iyo somalilan ee ku saabsanaa saldhigga magaalada berbera xukuumaddana waxa uu baarlamaanku ka dalbaday faahfaahin dheeraada
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha wuxuu guurku ahaa waxa ugu badan ee markiisa horeba ay odayadu ka taliyaan markuu guntamana la wada ilaaliyo
sidoo kale waxaad maqli doontaan cudurka jadeecada oo sagaal carruura oo siddeed ka mid ay soomaali yihiin ku soo ritay magaalada minneaboles ee gobolka minnesota xubinta doodda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in gaadiid ay la socdeen xubno ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha ee qaran maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinna ka socday dowladda imaaraadka carabta maanta lagu weeraray qarax ciidankan gaadiidkan ayaa marayay agaarka sarkuusta ee duleedka magaalada muqdisho markii weerarka loo geysanayay waryaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa faahfaahinta warkan inoo haya qarax noociisu yahay miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa maanta duleedka magaalada muqdisho lagula eegtay guddiga qaranka gurmadka abaaraha iyo wufuud ka socotay imaaraadka carabta guddigan ayaa ujeedka socdaalkoodu ahaa sidii ay qiimeyn ugu soo samayn lahaayeen xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mida gobollada dalka soomaaliya goobjoogo ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay ayaa ugu horrayn v o a uga warramay qaabka ay wax u dhaceen sida waxay dhaceen qolo wasfiga oo qoladii abaaraha oo korleer qaxootiyada halkaa degan macnaha ku socota ayaa meesha sarta maslax ayaa waxaa ka dhacay qarax lagula eegtay magarat qaraxii lagula eegtay adiga ilaahay wixii dad ahaa waa ka badbaadiyey gaarigii macnaha markaa qarax lala eegtayna waa uu burburay ilaahay wax dad aana wax kuma yeelin sidoo kale sheekh nuur baaruud gurxan oo ka tirsan guddiga abaaraha ayaa sheegay in qaraxa lala eegtay guddiga gurmadka qaranka ee abaaraha isla markaana aanay jirin cid wax ku noqotay marka laga reebo gaari ka tirsan kuwii guddiga abaaraha ay wateen haa qarax guddiganaga iyo gobolka banaadir dad ka mid ah iyo wafti imaaraadki ahoo iyaguna raba inay wax soo sahamiyaan intaasaa wada socday marka gobolka banaadir agaasimayaal ka mida iyo guddiga qaranka xubno ka mida gaarigii ay saarnaayeen ayay meelo ku qarxiyeen dee waddada agteeda dhigeen marka dad ku dhintay iyo ku dhaawacmay midna ma jiro laakiin gaarigu wuu burburay dhowaan ayay ahayd markii duleedka magaalada muqdisho qarax lagula eegtay kooxa samafalayaala oo gurmad u fidinayay dadka barakacayaasha ee abaaraha dalka ka soo hayaamay waxaana qaraxaasi waxyeello isugu jirta dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaartay dadkii barakacayaasha ahaa ee ku sugnaa deegaanka weydow ee uu qaraxaasi ka dhacay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhinaca wararka caalabkana kadib ololayaal xoog badan gobolka jakarta ee dalka indonesiya ayaa u muuqdaa mid doortay guddoomiye cusub marka la eego natiijooyin si deg dega loo tiriyey oo laga soo ururiyey goobaha codbixinta wasiirkii hore ee waxbarashada enis baswidan ayaa haya dhabaha guusha isagoo u eg inuu helayo konton iyo siddeed boqolkiiba codadka dadka dareenka gobolka jakarta ee doorashadii labaad muddo lix bilood ah ay ka dhacayso ayaa la dareemayaa inuu kacsan yahay marka la barbar dhigo doorasho dhacday bishii februari inkastoo goobaha codbixintu ay weli u egyihiin meelo ay dabaaldegya ka socdaan guddoomiyaha hadda xilka haya bazuki burmama oo lagu naanayso ahok oo tartanka kula jira enis baswadiin ayaa markii labadooduba oo tartan kula jira naada anis baswadiin kadib markii labadooduba weli ay waayeen tiradii loo baahnaa in lagu guulaysto oo ahayd konton boqolkiiba doorashadan ku-celiska ayaa muddadii lixda bilood ahayd ee la sugayay ee dareenku meel sare gaadhay kadib markii ninka hadda xilka haya maser ahog oo ah nin masiixi ah asalkiisuna shiinaha kasoo jeedo lagu eedeeyey inuu diinta islaamka u gafay eedhaade kadib markii uu daliil usoo qaatay aayado qur-aanka ka mid oo uu sheegay in muslimiintu isaga u codayn karaan dhibaato la-aan ahog waxa uu sidaasi ku noqday murashaxii ugu horreeyey ee isaga oo tartan ku jira haddana ay dacwadii ku furan tahay
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa ku amray golaha amniga qaranka inay dib u eegaan heshiiska caalamiga ah ee barnaamijka nukleerka iiraan iyo in hakinta cunuqabataynta la saaray dalkaasi ay muhiim u tahay danaha amniga qaran ee maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa dib u eegistan shaaca ka qaaday talaadadii shalay markii uu la hadlay afhayeenka aqalka wakiilada paul ryan tillerson ayaa sheegay in iiraan ay u hogaansamayso mas-uuliyadda ka saaran fulinta heshiiskii la gaaray kii kadib wadaxaajoodyo ay la gashay maraykanka britain france china russiya iyo germany si kastaba ha ahaatee iiraan weli waa dal argagixisada ku taageero meelo iyo haba badan ayuu yiri tillerson qaramada midoobay maraykanka iyo dalal kale ayaa horay iiraan ugu soo rogay cunuqabatayn dhaqaale oo looga gol lahaa in lagu khasbo in ay ka tanaasusho barnaamijkeeda nukleerka
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiib halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan ka yeeshay arrinta muranka badan dhalisay ee saldhigga uu imaaraad ku samaysanaya magaalada berbera dooda kadib ayaa xildhibaanadu waxay dowladda ku wareejiyeen mooshin laga keenay saldhigga si ay faahfaahin uga bixiso eedaha ku qoran waryaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray kulan ay maanta xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa looga hadlay sharci ahaanshaha saldhigga milatari ay dhowaan imaaraadka carabtu ka samaysanayaan xeebta dekedda berbere ee maamulka somalilan kulanka maanta ayaa waxaa shir guddoominayey guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya brofesoor maxamed sheekh cismaan jawaari waxaana goobjoog ahaa xildhibaano tiradoodu gaaraysa boqol afartan iyo saddex xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo ka mid ah xubnihii mooshinka ka keenay saldhigga imaaraadku ka furanayo dekedda berbere oo kulanka ka hadlay ayaa guddoomiyaha baarlamanka ku eedeeyey inuu ka cagajiidayo in mooshinkaasi laga doodo go-aanna laga gaaro waxaa la isweydiinayaa golaha kan gudihiisa ee mooshinkii oo aan aniga wax ka seexay ama aan ugu horreeyeyba cidda wax ka seexda ee ku saabsanayd arrintii berbera fadlan guddoon waxaan kaa codsanayaa waxaa jirta xan dhahaysa guddoonka wuu seexan rabaa bahalka waana maaragtay maxaadhewaa uu seexin rabaa wuu hurdiisin rabaa inuu saas baarlamaanka ku xirmo ayuu doonayaa laakiin waxaan kaaga fadhiyaa oo baarlamaankaanuu kaaga fadhiyaa mooshinkaas oo la qeybiyey oo dood la gelsho nasiibkiisa wuxuu raba hala diido ama ha laisku raaco laakiin dhammaan dadkii keenay xaggooda waxay ka tahay waajib wadani oo ay gudanayaan dhinaca kale brofesoor maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyaha baarlamanka ayaa iska fogeeyey eedayntaasi waxaana uu sheegay inaanu isagu marnaba hortaagnayn mooshinka ay xildhibaanadu ka keeneen dekedda berbera iyo saldhigga ay imaaraadku halkaasi ka samaysanayaan waxaase uu xusay in loo baahan yahay in marka hore wax la iska hubiyo xildhibaan cabdulaahi wuxuu soo jeediyey mooshinkaas in ajandada loogu daro oo doodiisa la geliyo laba arrimoodaan soo jeedina ama hadda ka dooda sida uu soo codsaday waa mid laakiin anugu tala ahaan waxaan soo jeedin lahaa in mooshinkaasi annagu ma hayno tafaasiishiisa wax la galay heshiisku noocuu yahay muxuu yahay sayb yahay ma hayno in aan u gudbiyo xukuumadda aan idhaahdo tafaasiil nooga keena bisha luulyo inaan idhaahno aan waqti siino ayaga ay kusoo xaajoodaan warbixin noo keenaan waa qodob ma aha haddaan ka doodayna waa qodob kale anigu igama aha inaan seexiyo inaan diiday inaan ogolaado midna shaqadayda maaha muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa xildhibaanada baarlamanku waxa ay u ololeynayeen sidii looga doodi lahaa mooshin horay loogu qaybiyey xubnaha baarlamanka oo ku saabsanaa sharci ahaanshaha saldhigga dekedda berbere ay ka samaysanayso imaaraadka carabta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabantiyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaan idiin daadixinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo maxamed cabdi xasan sandheere saraakiisha caafimaadka ee gobolka minnesota ee dalkana maraykanka ayaa sheegaya in ay baarayaan cudurka jadeecada oo ka dilaacay deegaanka la yidhaahdo henepin county ee magaalada minneapolis ee ay soomaalidu ku badan tahay saraakiishu waxa ay sheegeen in ilaa iyo toddoba iyo tobankii bishan abril sagaal caruur ah laga helay cudurka sideed ka midana ay yihiin soomaali haddaba waxaan khadka taleefonka aan kula xiriiray doctor maxamed xaaji aadan oo ka howlgala cisbitaalka regens ee ku yaala magaalada st paul ee gobolka minnesota
intaan ka ogahay waxaan u aaneynayaa sababta aynu hadda nalogu arkay jadeecada inay tahay inay la xiriirto inan soomaalidu ay badanaa cuqdad ay ka qabaan dadka qaarkood aan dadkao dhan wada oranayne tallaalka weliba m m r ka iyagoo la xiriirinaya cudurkan autismka taasoo marka keentay in dadka qaata tallaalka caruurta yaryar weliba aniga intaan ka warhayo maraykanka magaalada aan ku noolahay minnesota gobolkan in maaragta dadku ay yaryihiin number ilaa tiradii laga rabay haddaan numberka aan xasuusto waxay konton iyo saddex boqolkiiba ay maraysa dadka qaata caruurta qaadata muxuu ahaa tallaalada sidii la rabay u qaadata marka waxaa jira tashwiish badan oo community-ga lagu furay bulshada oo ah in maaragtay nin ba researcher ah oo baaritaano sameeyey uu oo uu sheegay in cudurkan ama autismkan disorderkan uu uu sabab u tahay talaalku uu sabab u yahay tallaalka jadeecada talaalka jadeecada ma talaalka guud ahaanba talaaladoo idilba marka tashwiishkaas ka yimid ninkaasi dhakhtarka ah ee ama baaritaanada sameeya waxaa laygu sheegay britain inuu joogo ninkaas markii aqoon-yahaniinta caalamka oo idil ay ay ay dib u eegeen qoraaladiisii iyo waxaabihii habku u sameeyey baaritaanada iyo wax oo dhan waxaa la ogaaday inuu nin qofkani researcherkaasi baarita baarahaasi inuusan marin habkii cilmiga ahaa inuu maaragtay baaritaanadiisa iyo conclusionada iyo go-aanadu gaaray waxaabuhu soo saarena aysan waxba ka jirin soomaalidu ma waxay markaa dhegaysteen ama heleen xogta baaritaanka uu sameeyey ninkaas dalka britain ku nool ee ah in tallaaladani ay xiriir la leeyihiin cudurkan autismka la yidhaahdo ha dadkii marka dad baa helay maxaa yeeley maanta waxaan ku jirnaa waktigii internet-ka marka wax informationadu wax walba aad bay ufidaan mar dad baa arrintaas ogaaday helay de qofka markay waan waan dareemi karaa qofka qaba caruurtiisu ay ku autism ku dhacaan in maaragtay wuxuu raadinaya waxaan siday u dhaceen waa waa waa wax maaragtay bani aadan ah nagu beeran marka qofku waxa wuxuu raadinaya wuxuu u aaneeyo marka taas ayaa marka hadduu qofkii de waxaa la yidhi qof bukaa boqole u talisay waxaa dhacday marka in ay informationkaas ay heleen oo markaasi ay keenay macluumaadkaas ay keeneen dhibaato ay u keeneen bulshada soomaaliyeed waa tahay waxaa la sheegayaa in sagaal caruura oo dhowaan laga helay xanuunkaasi in sideed ka mid ay soomaali ahaayeen marka maxaa ugu wacan baa la leeyahay waxaan anigu inta badan waxaan waxaan aaminsanahay in in caruurtaasi tallaal aanan la siinin tallaal la-aantaasna ay keentay marka waxaa dhici karta dadka badana waxaa jira wax leeyahay herd immunity soo dadka waxaysan ugu dhacaynin jadeecada inta badan waxay ahayd iyadoo dadka kale oo dhan ay tallaalan yihiin dadka qaarkood marka haddii tallaalka aysan qaadan xoogaa waxay dareemayaan inuusan waxba ku dhici karin laakiin waxaa dhici karta waxay qaadanaysaa oo keliya in hal qof uu cudurkii qaado marka dadkii oo dhan marka way way ku wada dhacaysaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka minnesota waxay isku dayday inay kor u qaado tallaalka caruurta soomaaliyeed oo la arkay inay ka duwan yihiin communitiga bulshooyinka kale oo annaga waan ka hooseynaa tirada caruurta percentage-ka la tallaalo marka way isku dayeen laakiin nasiib xumo waxaa jirta campaign ay dadka qaarkood wadaan oo hadda kahor xitaa mar aan ka qayb galay iyo meel lagu dadka la raba lagu in lagu educate kareeyo wax lagu baro waxaan la kulmay dad maaragtay xitaa ilaa heer gaarsiisan inay maaragtay dhakhtar anoo dhakhtara inay ay aaminsiiyaan oonan hadli karaynin oo maaragtay wax adhano olajeedadoodu waxa ay tahay laakiin isku dayay inay maaragtay ka hor yimaadaan majority-ga iyo waxa maaragta la aaminsan yahay iyo aqoontiiba inay dhegeystaan aan aanan diyaar u ahayn marka waxaad ka warantaa bal aqoontaada maxaa ugu wacan in bulshaweynta maraykanka ee dalkan maraykanka ku nool ee malaayinka ah in soomaalida keligeed ay cuqdad ka qaado tallaaladan maxaa ugu wacan caashay walacaasha cuduud waxaa weeye waxaan aaminsanahay dadkana soomaalida waxaan u nugulnahay waxaabaha kutrokutaynta ah iyo ma raadino waxaabaha factiska ah xaqiiqada ma raadino ta kale ma nooma kala soocna qofka aan aan wax ka qaadanayno ama qofkaan dhegeysanayno iyo qofkaanaan dhegeysanayn taasina waatan halka dhibaatada noo keento idil oo adiga asalka u ah dhibaatada so haddaan nahay soomaali meel kastoo adduunka aan joogno oo ah waxaa la yidhi qur-aanka waxaa ku jirta fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaydan garanaynin weydiiya dadka ku takhasuska ku leh dadka wax garanaya weydiiya soomaalidu waxaad moodaa in dadka aysan qofkii wax iska sheego hadduu negative ba yahay inay hore la boodaan wax positiveka ay dhegeysan inaysan waxba sii baarin xog ogaal ama qof rugcadaa ah aysan ka qaadan akhbaarta iyo iyo arrimaha taasina waxaa weye waa dhibaato taasaan kaga duwannahay bulshada kale kala dambayntii ixtiraamkii iyo dadkii aqoonta lahaa qof walbaba qeybtuu aqoon u lahaa in in looga dambeeyo oo laga dhegeysto ma yaqaanin xitaa dhakhaatiirtay la murmayaan muxuu ahaa dadka aniguun baa wax garanaya wax negative ah ayaan maaragtay aada wax ugu nugulnahay
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed xaaji aadan oo ka howlgala cisbitalka regenis hosbital ee ku yaala magaalada st paul ee gobolka minnesota oo goor dhoweyd iigu warramaya khadka telefoonka waxaana uu ka hadlayay caruur laga helay cudurka jadeecada oo sideed ka mid ah in ay soomaali yihiin marka laga reebo hal caruura
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxay wareegta madaxweyne oo faraysa hay-adaha dowladda inay dib u eegis ku sameeyaan adeegsigooda viisaha amaba dalkugalka nooca loo yaqaano h n b kaasoo awood u siinaya shirkadaha maraykanka inay si kumeel gaadha dad uga soo shaqeeleeyaan dalka dibaddiisa dadka barnaamijkan wax ka sheegaya ayaa leh in loo adeegsado in lagu shaqaaleeyo xoogsta shisheeye oo jaban taasoo halis ku ah muwaadiniinta maraykanka ee shaqadoonka ah kuwa taageersan barnaamijkan ayaa qaba inuu muhiim u yahay buuxinta shaqooyinka farsamada sare ee lafdhabarta u ah dhaqaalaha maraykanka wariyaha v o eda saletika hog ayaa warbixintan soo dirtay waa kan jamaal axmed cusmaan oo inoo soo kooba amarka madaxweyne donald trump ayaa hay-adaha dowladdu waxa uu farayaa inay dib u eegaan dhaqangelinta shuruucda ku salaysan inay wax ka iibsadaan maraykanka islamar ahaantaasina aan lagu xadgudbin amarkani waxaan farayaa hay-ad kasta oo dowladda ku jirta inay si weyn u ayido shuruucda ah in maraykanku ay wax ka iibsadaan si agabyada maraykanka lagu sameeyo lagu badiyo dhammaan mashaariicda hay-adaha federaaliga ah madaxweyne trump oo booqday warshad agabyada samaysa oo ku taalla gobolka wisconsin ayaa waxa uu dadkii halkaasi joogay u sheegay in kutagrafalidda baahday ee hannaanka socdaalka ay waddada u xaarayso in shaqaalaha maraykanku ay beddelaan kuwo kale oo meelo kala gedisan adduunka laga keeno kuwaas oo ka shaqeeya shaqooyin raqiisa shaqaalaha maraykanka ayaa muddo dheer ku baaqayay in dib u habeyn lagu sameeyo oo la dhammeeyo kutagrafalidda dalkugalka maantana markii ugu horreysay ayaa la aqbalay baaqooda taasoo ay ku jirto in la qaado tallaabooyinka ugu horreeya ee ah in la sameeyo mooshin ku aadan dib u qaabayn weyn oo lagu sameeyo dalkugalka h n b dalkugalka visa h n b ayaa loo aasteeyey inay ka caawiyaan loo shaqeeyayaasha inay dibadda ka keensadaan shaqaale ajaanib ah oo leh xirfado aan ku badnayn maraykanka arrintaasina waa mid fiican sida uu qabo ronil hira oo ah brofesor dhiga cilmiga sayniska iyo siyaasadda fikradda ayaa ah in aad buuxiso beylaha xirfadeed ee jira marka ay jirto shaqaale yari maraykana waxaad u baahan tahay inaad keensato shaqaale qaasa oo ajaaniba si ay u buuxiyaan meelaha bannaan
aad ayuu umahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo koobaya warbixintii waryaha v o e zalatika hoog inoo soo dirtay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o e dhinaca kalena warar cusub oo la xiriira soomaalida dalkan maraykanka laga celinayo oo ay horey idaacadda v o e da u baahisay kuna sheegtay tiradooda inay dhan tahay afar kun oo qof ay dowladda maraykanku xaqiijisay arrintaasi waxaana ay tirada gaarsiinaysaa ilaa iyo shan kun oo soomaali ah oo la celinayo jaamac buulle jaamac ayaa inoo haya warbixintan dowladda maraykanka ayaa si rasmi ah u shaacisay inay dad badan oo soomaali ahoo ku dhaqan dalkan celin doonto tirada ayaa lagu sheegay inay gaaraysa shan kun oo ruux oo go'aankii dib u celinta laga gaaray kowdii bishan waxaa liiska dadka dib loo celinayo ku qornaa afar kun siddeed boqol iyo kow ruux oo soomaalida sida uu sheegay afhayeenka fulinta socdaalka iyo xuduudaha maraykanka ee marka lasoo gaabiya loo yaqaano ice brandon redy maalintaas iyo wixii ka horreeyeyna waxaa diiwaan gashnaa in la celiyey laba boqol iyo soddon iyo toddoba qof oo soomaali ah warbixintan cusub ayaa xaqiijinaysa warbixin uu safiirka soomaaliya u fadhiya maraykanka axmed ciise cawad uu horey u siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a warbixintaas ayaa axmed ciise cawad uu ku sheegay sida ay ka war heshay safaaradda in afar kun oo qof oo soomaali ah laga celin doono dalkan maraykanka dhowaanahan markaan anagu aanu haydinay oo ka waraysanay naloo sheegay dadka soomaalida ah tirada ay rabaan inay waddanka saaraan inay tahay afar kun badankooduna aysan ahayn dad ilaa dad hadda xiran ama ku jira detention centers meelaha la yihahdo meelaha laysku lagu hayo dadka dadka la celinayo intooda badan ayaa ah shakhsiyaha dembiye ka galay dalkan maraykanka sida uu sheegay afhayeenkuna hay-adda ice ayaa duruufo agab yaraan oo iyada haysata awgeed hadda diiradda saaraysa dadka khatarta gelin kara dalkan maraykanka safiirka soomaaliya u fadhiya maraykankana axmed ciise cawad ayaa xaqiijiyey in dadka la celinaya ay sidoo kale ku jiraan kuwa codsigoodii qaxootinimo la diiday islamarkaana ay qaar ka mid a hadda xabsiyada ugu jiraan in la celiyo shantan kun ee ruux ee hadda la celinaya ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah dad shaqaysta oo aan dembi gelin arrimaha socdaalkana aan u xirnayn oo ka mid ah kuwa dacwadooda la diiday
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buulle jaamac oo inala socodsiinayay warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waayahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington haatanna dhinacii kaalimaha heesaha mid ka mid ah heesaha soomaalida galab wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba waxaad welila socotaan idaacadda v o a oo idinkaga manasa magaalada washington waxaanan gudagelaynaa qaybihii ka hadhay barnaamijkeena galabnimo waxaana nagu soo socdaa inoo soo socdaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqankiiyo hiddaha iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka
askari ka tirsan ciidamada amisom qaybta jabuuti ayaa dohornimadii maanta lagu dilay magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan sida ay v o eda u xaqiijiyeen dad degaanka ku sugan askariga oo kusii jeeday xero ciidan oo ku taala dhinaca galbeedka ee magaalada ayaa waxaa si gaadma ah ku toogtay rag sida la tilmaamay bastoolada ku hubaysna howlgal ay ciidamada ka sameeyeen goobta ay toogashadu ka dhacday ayay kusoo qabqabteen dad ka agdhowaa halka lagu dilay askariga misom saraakiil ka tirsanna madaxtooyada jabuuti ayaa xaqiijiyay dhimashada askarigan iyaga oo sheegay in lasoo qabtay nin hubaysan oo loo malaynayo inuu ka mid ahaa kuwa dilka geystay maamulka degmada buulaburde saraakiisha ciidamada amisom oo ku jira oo uu ku jiro korneel maxamed cilmi habane taliyaha ciidamada amisom qaybta afraad ahna taliyaha ciidamada jabuuti ee gobolka hiiraan oo ay v o edu la hadashay ayaa ka gaabsaday inay xaqiijiyaan amaba ay beeniyaan dhimashada askarigan
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan ka yeeshay arinta muranka badan dhalisay ee saldhigga imaaraadka uu ka samaysanaya magaalada berbera dood kadib ayaa xildhibaanadu waxay xukuumadda ku wareejiyeen mooshinka laga keenay saldhigga si faahfaahin dheeraad ah ay xukuumaddu uga bixiso
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trumpna waxa uu ku amray golaha amniga qaran waa golaha amniga qaranka inay dib u eegaan heshiiska caalamiga ah ee barnaamijka nukliyeerka iiraan iyo in xakinta cunuqabataynta la saaray dalkaasi ay muhiim u tahay danaha amniga qaran ee maraykanka
halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington haween fara badan ayaa dhibaato ay ka soo gaartaa marka ay ku biiraan ciidanka militariga soomaaliya waxaana sheegaan haweenkaasi ku biiray militarigu inay caqabado badan kala kulmaan ayna ugu nugul yihiin hawsha ay hayaan marka ragga la barbar dhigo saare cabdi axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa
haweenka ku jira ciidamada milatariga ayaa waxa ay wajahayaan caqabado xooggan oo adag marka loo barbardhigo kuwa ragga iyaga la midka ah ee dagaalka kula jira al-shabaab haweenka milatariga ah oo qaarkood laga yaabo inay yihiin hooyooyin iyo xaasas qoysas leh ayaa si ka duwan ragga waxa ay la kulmaan marxalado adag oo xagga amniga ah iyo inay lumiyaan mararka qaarkood mas-uuliyaddii reerka ee saarnayd caqabadaha amniga la xiriira ee soo food saara marka ay ku biraan ciidamada milatariga ayna u soo baxaan dagaalka ka dhanka al-shabaab inay qayb ka noqdaan magaalooyinka ay ku nool yihiin ayaa gabdhaha laga yaabaa inaysan nolosha dadka caadiga ah dib ugu noqon karin mar haddii ay ka baxeen islamarkaasina ay milatari noqdeen faa'iise cabdirashiid cabdi cusmaan oo ah gabar aad u da'yar waa hooyole laba carruura waxa ay ku nooshahay magaalada muqdisho waxa iyadu ay ka mid ahayd ciidamada kumaandoosta sida gaarka u tababaran ee milatariga dhaawacna waxa uu soo gaaray markii uu rogmay baabuur kuwa xabadaha ay sakarin ah oo ay la socotay faa'iiso maadaama anigaan saarnaa baabuurtaana qaraxa xabada karin laakiin gawaarida ila socotaa waxay baabuur cabdibila ah runtii wadadana aad bay u xumeed oo wada riskiya weye marka shabaabkaasaan ka baqanaynay in wada gobol gaabna uu ahay waktiga uu sii dhacayay marka wadada waxaan ka baqaynay inay jidka noo galaan al-shabaabka marka sidaas la-adligeeda gaariga xawaarihii loogu talagalay xawaaraha ayanoo ku socday inuu gadoomona waxaa keena xawaaraha zaa'idka oo gaariga ku socday waxaa ku dhintay darawalkii gaariga waday waxaa kaloo igula dhaawacmay yar asagana kadsanahay oo gacanta ka jabay waxaa faa'iise ay haatan muddo sariiryaal la ahayd dhaawaca ka soo gaaray lafdhabarta waxa ay dib ugu soo noqotay magaalada muqdisho markii dhaawaceeda wax looga qaban waayey dalka dibaddiisa gaar ahaana waddanka turkiga waxaan ka jabaa aniga sbinal codka ama laf dhabarta runtii jabkay kadib waxay u dhacday inaan qaarka dambe ee jirkayga aan ka daranbeelo runtii waxaa dhacday isbitaal in la keeno isbitaalka la keeno wuxuu iga qaban waaye marka dadka dabadiisaa laga qaaday turkigaa la geeyey turkigana waxba iga soo waxna waa iga soo qabteen waxna waa iga soo qaban kari waayeen marka sidaas laaaligeeda hadda wadankia dib ugu soo noqday waxaana haddan ku jiraa isbitaalka digfer waa garta citisaam cabdulaahi yuusuf waa sarkaal dabla ah tan iyo sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankiina waxay ka mid ahayd ciidamada milatariga sida gaarka u tababaran iyaduna ee kumaandoosta waxa ay tababarkaasi kumaandoosta markii ay soo qaadatay ilaa iyo haatanba ay ku hanweyn tahay sida ay tiri inay hiil u noqoto qaranka waxaase u muuqda khatarta ku heeran inay haweenku ka mid noqdaan ciidanka maraan weydiiyey inay ii sababaysana waxay tiri abaayo markii gurigeeda joogto kaleete ee kasoo baxeysa ee joog goobteeda shaqada ay imaaneyso kaleete dabcan cadowga magaalada wuu badan yahay waa mararkaasoo kaleete ay la kulmi karto caqabado because mootaa la raacaa baabuuraa la raacaa in badan way kula saaran yihiin oo magaalada way dhooban yihiin dadka marka dhibaatooyinka ugu badan ay arki karaan intaasoo kaliya waayo may qarax ma sheegin laakiin dhibaato kale ma aha faa'iise cabdirashiid waxa ay ku samirtay inay qayb ahaan jirkeeda ay ka curyaanta nafteedana ay u hurtay sida ay leedahay ciidamada soomaaliya haddana weli sidaasoy tahay dareenka damqashada leh marka ay dib u gocato waayihii soo maray iyo marxaladaha maanta haysta waa kuwo ay la ilmeyso waa dareemi kartaa qofna aniga marxalada aan ku noolaa kaleeto ku sugan si walba mooraalkiisa uu hay u yahay waxaa jirto waxyaabo markuu soo xasuusto qalbigiisa kusoo dhaca inuu macnihi noloshiisii horeeto dib u xasuusanayo way jirtaa hadda markii aan wax u baahanaa soo qabsan karin in xoogaa qalbigii uu isbedelo way jirtaa yani awoodi aan shala lahay maanta ma lihi oo ma awoodi karo inaan sariirteeda ka degto ma awoodi karo xataa inaa aniga aan isgediyo yno inaa qof dhaho kaala igedi mooyaane keligay xataa ma awoodi karo inaan aniga maamulo qaarka sare xataa iska maamulo marka walaahi markaasoo kaleeto xanuun fara badan waan dareemaa inkastoo ay weli ku jirto qaybta howlgallada milatariga ee ciidamada kumaandoosta citisaam cabdulaahi weli waxa ay la murugootaa marka ay aragto haween waxyeella ay soo gaartay iyaga oo markaasi ku guda jiray gudashada waajibaadkooda qaran maamo foos oo kale maama la dhaho oo qarax ka dhacay horada macna bisay kobarka jeneraal dhagabadan basiiro loo yaqaano wallaahi abaayay in badan maamadaas hadda sida aan jeclahay haddii ilaahay uu qadaro waqtigeeda oo dhamaado way dhimanaysaa haddii kaleetana sidaan jeclahay way ka kacaysaa laakiin midda uga xanuunka badana waxay tahay faa-iida cabdirashiid abaay in badan waana ka damqada wallaahi sida markaan marayna baraacsadoo kaleete iyadoo oynaysa aan arkay in badan walahi waan ka calool xumooday si kastaba ha ahaatee dumarka ku jira ciidanka boqolaalka kun ah ee soomaaliya ee booliiska milatariga milatariga sida gaarka u tababaran ee kumaandoosta nabad sugidda iyo qeybaha kale ayaa waxa ay wajahayaan dagaalka adag ay kula jiraan al-shabaab soomaaliya ayaa si lamida dalalka dunida horay waxay u lahaan jirtay ciidamo dumara oo la qoro tababarana loo sameeyo islamarkaasina gaara heerar sare oo darajooyinka ciidamada ah laakiinse waayadan dambe caqabadaha xagga amniga aageed ayaa dumarku ay badi ku dhiirin karin in ay ciidamada ka mid noqdaan aad iyo aad ba mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasina la socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta doodda gaaban oo inoo hayo waryaheenna yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxyaabaha loo yaqaano mob justiceka ama cadaaladda dadweynaha oo ku badan wadanka kenya iyo wadamo badan oo afrikaana oo dadka markaa tuugada yaryar ee waxyaabaha ama jeebka dadka wax kala baxa ama suuqyada waxyaabaha kafadaha saaran la carara ay dadka reer kenya inta badan ku yaacaan oo ay isla goobtaa ku dilaan inkastoo dowladdu ay ka digto haddana arrintaasi ma aha mid waafaqsan sharciga caadiga ee waa sharcigii oo gacanta lagu qaadanayo walow ay dad badani aaminsan yihiin in dembiga lagu yaraynayo oo tuugada si weyn loola dagaalamo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya xuseen xasan sooyaan oo isagoo amaareeyaha guud ee sooyaan financial consultant ee fadhigeedu yahay magaalada nairobi iyo cabdicasiis aadan saalax oo isaguna ah khabiir ka faalooda arrimaha bulshada waxaan ku bilaabayaa saalax oo aan weydiinayo bal marka ugu horeysa goortii ay bilaabatay iyo waxa ay uga dhigan tahay dadka reer kenya wallaahi waxay bilaabatay qarni waqtigii gumaysiga kenya uu gacanta ku hayay nineteen forties fifties waxaana bilaabatay dadka oo ayagu ay doonayeen in ay noloshooda iyo nabadgelyooda ay saxdaan waayo waxay mob justice wuxuu keenaya afaadul ilahi wuxuu yaraynayaa tuugada ayuu yareynaya tuugada way kala tahay kuwa waaweyn iyo kuwa yarka tugada yarka waxaa kun jeebkiisa xabad manaas ka xaday ama jeebku jeebsiibay ama digaagta ka xaday ama xabad ukun ka xaday amaba adoo iska socdo telefoon ka dhacanay ka qaadanay marka tugada waxaa weeye askarigana wuxuu imaanaya afar saac shan saac kadib laakiin dadka ayaa tashaday waxayna yidhahdeen waa inaan dadka dilnaa isla markii iyadaa dadka kenyaanka mar rabana tug saqajaan ah ama tug laciif ah halkaasay ku dilayaan ku dilayaan halkaasana looga helay saas ayana ku yaraatay tugadii saas ayaana nabad looga helay xuseen xasan sooyaan waad arkaysaa sida cabdicasiis hadalka u dhigay dadka in sharciga la geeyo iyo sharciga gacanta lagu qaato farqiga udhaxayn karaa muxuu yihi ani arrintaas waa ka soo horjeeda waxaan uga soo horjeedaa waxay khilaafsan tahay bini aadamnimada qof dhibaataysan oo laga yaabo inuusan waxbarasho jahan fursad u helinin ama uusan u helinin in mataqaanaa skiliska dadku ay ku shaqaystaan in mataqaanaa uu helo haddii gaajo qabato oo uu cunno qaato ama qof kunshilin ka qaato in la dilo arrintaas waxay kasoo horjeedaa cadaaladda mataqaanaa bini aadamka uu ku dhaqmo adduunka iyo midda islaamka oo ay tahay qofku markuu saas u dhibaataysan yahay in la daayo ama wax cuno la siiyo ama aan lagu dilin mataqana waxaas u qaado cabdicasiis dowladdu mar walba waa ka digtaa in aan dadka sharciga gacanta lagu qaadan ee markii uu wax kaa dhaco ama wax kuu geysto la dacwoodo maxaa diidaya in sharciga la aado inta tuuga meesha lagu dilayo sharciga waxa kuu simaayo malaba dadkii waaye ma markay arkaan tuugba ma rabaana tuug saqajaana waayo dadkii ayaa isla mar balka ku dilaya qof isagaha marka waxay danta ku jirtaa in tuga la dilo marka iyada dowladdu waxay imaanaysaa afar sa shan saac maxkamadii waxbay tegaysaa nin telefoon laga xaday ama nin waxooyar wahaysa laga siibtay goormusuga dowladdu imaanaysa laba sac afar sac kadib dee baahida waa inuu shaqo raadsadaa oo jiib qaab wanaagsan wax ku raadsadaa oo nolosha nolol maalkiisa ku soo saartaa waa tahay sooyaan haddiiba ay dadkani ay yihiin dad saqajaamiin aho waxyaaba yar dhacdhacaya oo dadkii jeebsiibanayo dhibaato ku haya in la dilo oo ciidankii iyo arday kasoo daahayaan in la dila maxaa diidaya arrintaas arrin ka baxsan sharciga iyo dhaqanka wanaagsan weeye qof dhibaataysan oo wax yar qaatay bool inta la qabto in booliska lagu sumo wax la gartay waaye arrintaas in marka dadkii meesha joogay ay dilaan oo xataa ay suurtagal tahay qof wanaagsan oo aan tuug ahayn oo dariiq maraya in inta tuug tuug geesaha laga yidhahdo lagu soo dego oo isagii la dilo oo naftiisii uu ku dhumiyo isagoo ama aabbaha ama walaalaha ama hooya arrintaas arrin aad iyo aad iyo aad u falxun weeye waxaana ku farxsan in dowladda kenya ay ka soo horjeedo marka waa in la baalansi gareeyo booliisku inuu wax ka qabto qofkii tuugaha markii loo geeyo uusan soo dayninin iyo in dadkii mataqaan ay qabtaan laakiin in la dilo marna sharci ma ahan in la dilo cabdicasiisow waxaa mar walba aad arkaysaa ciidamadii soo gurmanaya oo dadkii xataa wax gubayay ama dilayay tuuga qabanaya soo markaa dembi inay kala kulmaan ma aha qofka ay dilayaan marmarka qaar way safgareen booliska qofkii la dilay u imaadaan way ka rabaan laakiin marmarka qaarna marka haddii tuugi la qabto aansan meeshan boolis joogin tuugi mob justice baa dilaya waana la jijibina ama ku dhimanaya sida naftiisa kaga baxaysa wax laciif waa waa dad nolosha ka dhaco drogistyaal oo xashiishka waxaan cabaan oo nolol maalmeedka shilinka dadka shilinkaas u arkaayo iyo nolosha maanta iyo raxadaas ma fiirinahayna ma fiirinahaya noloshiisa iyo naftiisa midna ma arkin markaayo dadkan sidee loogu abuuri karaa shaqooyin xagga dhaqaalaha maadaama sida uu sheegaya ay yihiin dadaan dhaqaala haysan oo ay tuugada ku kalifaysa naftooda ay ku waayaan waa laba arrimood waaye dadka dadka dilahaya waa in early stage ischoolka markay primaryga dhiganayaan loo sheego oo curriculumka loogu daro in aysan cadaaladda gacantooda aysan ku qaadanin oo qofka mataqaanaa waxada aan la dilin arrintaas waa arrin muhiima waaye tuugaduna kama dhacda kenya keliya wadamo badan ayaa ka dhacda marka dadka lama dilo midda kale waxa weyaan dadkaas marka la qabto rehabilitation centers in loo sameeyo hay-ada fara badan baa kenya jooga funding looga qaado dadkaa la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan waxaan aad u jeclaan arrintan soomaaliya oo kale hadda haddaan tusaale usoo qaato tuugadu way ka jirtaa laakiin lama dilo inkastoo tuuga uu runtii qabiil yeesho oo ay adag tahay in dhibaato loo geysto haddana waxaan filayaa inay anigu soo jeedin lahaa ku qurxoonaan lahayd oo kale shacabka saas oo kale inay ku fiicnaan lahayd nimanka politicianka oo dadka hantidooda oo dhan oo qaata oo saraha waaweyn hadday noqoto ama hargeysa ha noqoto ama hadday noqoto puntland ha noqoto ama hadday noqoto xamar ha noqoto dadka waxay haysteen qaatay kaasoo kale xataa shareecadu qofka saas maalka u guba ama u qaata waxay ogoshahay mataqaana in shaqadan oo kale laga qabto cabdicasiis nidaamkan oo kale maadaama uu soomaalida ka ergeli karin oo tuugii wax kaa dhacay oo qabiil yeelanayo oo hadhow qabiil laysku laynayo kasoo qaad gobolka waqooyi bari oo adigu aad ka soo jeedid haddii ninkii waxaadii la cararay uu tolbeela yidhaahdo ma la gubi karaa waa la gubi karaa waa ina ku daydaan soomaalida sida hadda sooda waqooyi bari sida koonfurta soomaaliya iyo etoobiya intan waa ina ku daydaan si loo baabiyo ama loo ciribtiro tugadaas saqajaanka oo laciifka ah wadamo badan afrikaana ku jira sida hadda kenya gabon uganda south africa etoobiya wadamo badan ama wadamada dunida saddexaad ama third world countries nimanka la dhahay wadamada lahay sida hindiya oo kale iyana saasoo kale u qabaan baa tuugada saasoo la baabaya waxaa loo jeedaa dee waa saa- tuuga saqajaan lagama ogolo oo inay wad- adduunka ku- kusii faafo Haddii- haddii kale waxaa gelaysaa noloshii ama socodkii baa dadka ah, ayaa ayaa khatar gelaysa kuwaasi waxay ahaayeen eh, xuseen xasan sooyaan oo isagu ah mareeyaha guud ee sooyaan financial consultant oo ah hay-ad fadhigeedu iyo magaalada nairobi iyo cabdicasiis aadan saalax oo ah khabiir isaguna ka faalooda arrimaha bulshada doodii gaabnayd oo maanta aynu ku eegeynay dadka reer kenya oo caadaystay tuugada inay meeshay ku qabtaanba ku dilaan oo dadka qaarkii arrinta ay kasoo horjeedaan inta nabad kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheer oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban haatanna waa barnaamijkii dhaqankii hidaha waxaa inoo haya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb afaraad oo ka mid ah taxanaha meekaankii sare ee bulshadii hore ee soomaalida ay odayadu ku lahaayeen dhegaystayaal haddii la raacayo dhaqankii hore ee soomaalida guurku marnaba ma aha wax inta laba qof dhex mara bilow iyo dhammaadba iyaga ku koobnaada ismahersiga ayaa haddiiba waxaa ka unkama xidhiir hor leh xidhiirka xidhiidnimada loo yaqaan kaasoo aad isugu soo dhoweeya labada dhinac ee sayga iyo oodidiisa cusubi ay ka soo kala jeedaan dad aan horay isu aqoon ayaa qaraabo ku noqda qof aan awar ahayn buu guurku ka dhigaa sodog ama sodo seedi ama dumaashi ayeeye ama awoowe abti ama habaryar waxaa sidaynu ognahay qoysaska soomaalida aad isugu xili jiray xigaalnimada oo ah inta abtiriskoodu uu ku dhammaado oday ay wadaagaan oo marna dhow marna dheer xididnimada ayaana labaysa sidaa daraaddeed guurka iyo xididnimada ka dhalata waxay u aqoonsanaayeen wax laba qoys midayn kara mararka qaarkoodna laba jilib waxbay isugu tari jireenoo markii ay baahiyi timaaddo labada reer oo xididay waa istaakurayn jireen xoolaha qaarkood lihi ha isu siiyeen ama ha kala maashadeen hidduhu siduu ahaan jiray haweenaydu reerkii dhalay ayay u dhibaa doonan jirtay hadduu kan qabaa dhacmo amaba si kale u hantiiro oo inta saban xumi ku habsado uu saboolo dabadeedna kolba waxay kala soo noqoto ayaa ninkeeda iyo carruurteedu jiilaalada iyo abaaraha dheeraada kaga soo barbixi jireen waxa la siiyaa ha u yaraadeen ama ha u badnaadeene ma dhici jirin gabadhaas oo kale in la hoojiyo oo iyadoo hungo ah qoladii qabtay ay dib ugu noqoto taasise mar walba ma ahayne waxay ku xirnayd reer aabbaheed kolba siduu xilligaas uga waxroon yahay cidihii ay ka timid ee ay ka soo wax doonatay haddii laba tol ay coloobaan oo waxay birta iska aslaanba ay ugu dambaysta ku heshiiyaan inay heshiiyaan soo dhoweynta arrintaas guurka ayaa qayb libaax ka geli jiray ninka aabbihii ama walaalkii la dilay magta ka sokow gabar baa la siin jiray dabadeedna markay inta reerowdo ay carruur dhasho ayuu iska iloobi jiray wixii waayo hore labada reer ka dhex dhacay taas ayayna u jeedeen markay bixiyeen maamahdii ahayd meeshii xinjiri ku bururto xab baa lagu bururiyaa sidaasoo kale hadday laba qolo culowdo waxay u badnayd in guurka lagu baxsado tusaale ahaan col jabay oo kala firdhaday ayaa rag lagala hadhi jiray intaan la layn ayaa iyaga oo wada ilmidigla ah mid mid loo waraysan jiray dabadeedna soomaalidu waa iyada meel qaraabo ka wada ahe colka guulaystay ee ay u gacan galeen ayaa waxaa ka badbaadi jiray intooda ay hubsadaan in gabar iyaga ahi ay dhashay sidaa daraaddeedna ay abtiyaal ugu quman yihiin arrimahaas aan soo xusay sida laga garan karo guurku bulshadii hore ee soomaalida wuu kala cuslaa wax maarayntiisa laba qof oo keliya lagu haleeyo sidaas awgeed markay dani tiraahdo oo hebel iyo heblo aayaha guurkooda loo baqo waxaa bannaanayd amaba waajib ahayd in lasoo farageliyo oo xidid iyo xigaalba badbaadintiisa loo wada kaco dabadeedna laba saddex jeer kolkii inta la isu maslaxo la isu soo celiyo ayay dhici jirta inay isku xasilaan inay isku gaboobaanoo maalinta ay toodu gasho ay ifka kaga tagaan tafiir aan tiro yarayn haddaan soo koobo wuxuu guurku ahaa waxa ugu badan ee markiisa horeba ay odayadu ka taliyaan markuu guntamana la wada ilaaliyo oo sidaan meel hore ku soo sheegay jiritaankiisa labada isguursatay oo qura aan looga harin aan kolka isku dayo inaan tusaaleeyo odayadii hore tabtii ay arrimaha guurka uga talin jireen markii looga baahdo sida la xusuusan yahay disembar kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii gumaysigii ingiriiska iyo soomaalidii uu askarta ka dhigtay waatay halgamayaashii daraawiisheed dooxada nugaaleed sida xun ugu xasuuqeen gaban yar iyo waayeel gaboobay toona waatayse rasaasta kala xishoon qalcadihii mirasho iyo taleex ay ka dhisteenna waatay askaaxda ka dhigeen intaasna loogama harine xoolo wixii u badbaaday waatay ka moora duugeenoo agoontoodii aan neefna looga tegin nin haddaba ka mid ahaa dadkii haasahaasaha ka soo doogay asii ku cayroobay oo maantaa aan boggiisa boko xigin ayaa waa rag iyo hawee wuxuu ku hamiyey inuu guursado hase ahaatee isla markiiba taagtiisii ayaa u run sheegtay gabadhii uu horlayaaba markay ogaata inuu faramaran yahay ayay dhabarka u jeedisaa waxay og tahay aabbaheed in geel yarada uu ka rabee halkeebuu uga keeni midda kale xaggee laga helayaa gabar ogol inay meel mara nafteeda ku biimayso waa meelna taasise axmed nuur ma quusin wuxuu kolba degmay heblo xodxodo ugu kacaba ugu dambaystii waxay kulmeen gashaanti aan qaraabo dhow lahaynoo yaraantii ku agoontowday markaas bay ka go'day inuu iyada guursado ha yeeshee inkastoo uu sidaa go'aansaday wuxuu haddana istusay in talada odayadana aanu ka maarmi karin galabtii dambe ayuu u tegay oday adeer ugu qumanaayoo dudun hoos macaan harsanaya kuleelka cadceedana kaga gabanaya markaasbuu inta la fadhiistay ku yidhi adeerow inaad ila taliso ayaan galabta kuugu imi oo maxaan kaala taliyaa odaygii baa yidhi kolkaasbuu ugu jawaabay adeerow waa anigii naagadoonka ahaaye waxaan arkay gabar aan walaal lahayn oo aan aabba lahayn oo aan adeer u dhow lahayn oo haddaan guursado cid wax iga doonaysaa aanay jirin taas baan rabi lahaa inaad igala taliso saa odaygii oo hadalka uu maqlay aan u bogin ayaa yidhi axmed nuurow gudcur baad gudaysaaye bali maqal markaasbuu duduntii ay harsanayeen intuu sacabka saaray ninkii ku yidhi haddaad galabta tidhaahdo duduntan baan jeclaaday oo aan guursanayaa aroortii dudun soconaysa ayaa kuu imanaysa oo ku odhanaysa anaa cid ugu xigee yarad iga sii haddii kolka intaad ka maarmi weydo aada wax siiso iyada iyo wixii aad siisayba maalintaas ayaa kuugu dambaysa san meel aad u doontid garan mayside gabadha aad ii sheegaysid nin guursadayna waa nin dudun guursaday wuxuu u raaciyey hadday gabadhu maanta xigaal la'dahay berri markaad guursato way yeelan cid unbaa inta ku soo tamadisa yarad iga sii ku odhan doonta markaasna wixii aad ka bixiso waxba kaaga soo noqon maayaan ninkii aada siisayna dib dambe u arki maysid wuxuu ugu daray maalin maalmaha ka mid a haddii ay gabadhaasu baahato meel ay wax u doonato ma laha adiga iyo iyadu haddaad islaysaan meel dhexe uunbaa bahar ku cuniye kob ay u cararto mataqaan carruurta ay kuu dhashaana berri ka maalin abtiyaal ay u ciirsadaan ma yeelan doonaan ugu dambaystii wuxuu hadalkii ugu soo gabagabeeyey haddaad taladayda qaadanayso guurso gabar aabba leh oo walaala leh oo adeera leh haddii kalena ka coow duduntii aad ii sheegtay guurso kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii abwaankii sheekadaa noo mariyey oo cabdidhaga weyne la ohan jiray wuxuu noo sheegay in axmed nuur uu taladii odayga qaatay gabadhii looga digayna uu faraha ka qaaday dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waxna toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha intaas haddaanu ku dhaafno haatanna dhinacii heesaha dabacsan mar kale haddaan jalleecno heestan nala dhegaysta
daldalaalka kudkaaga iyo simahaasida bay dhabarkaaga dhehaaga quruxsiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo simahaasida bay dhabarkaaga ismigiyo aroostaagan dagaajiaadhegayso gafkaada maxaa waa ku dhacayaa ilheedismigiiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhagaajinaya daldhegayso gafkaada maxaa waa ku dhacayaa ilheed wadakaalay kaalay dheeleeda ku fiirso eedheheedhe dhantadiyo sacabkeeda dabablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codkabuugudeeda ilishaan wadaagtaanee dhantadiyo sacabkeeda hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda codka kugu dhiibay elashaan wadaagtaani
waayahay dhegaystayaal heestaasi fanaanka daa'uud xanfar waxay u dambaysay idaacaddayadii galabnimo inta haddii la idhaahdo toddobada fiidnimo aynu mar kale dib u kulmayno waa anigoo maxamed cabdi xashe ibraahim caashacuud iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo galabnimo wanaagsan kalay dele hede kalay kalay dele siyaasadaiyo shacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqyo mushxaradooda